habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha meyna ay tahay shan iyo labaatan sanadka laba kun iyo labaatan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban sidoo kale waxaad naga dhegaysanaysaan boggayaga v o a somaly com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah diyaarad la sheegay in lagu rasaaseeyey xilli ay ka degayso garoon ku yaala magaalada qansax dheere diyaarada oo siday alaab gargaara oo ka timid dalka muqdisho oo kusoo jeeday degmada qansax dheere ee arboodka markii u jirtay toddoba ilaa iyo shan kilomitr iyadoo jawi hoose ku duulaysa ayaa waxaa xabado xabadeeyey qoladii shabaabka marka garabka iyo waxaa hal xaba ka gaaray iyo dabada dambe laakiin waxay kusoo degtay si nabada waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan wasiir ka tirsan maamul goboleedka puntland oo u geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keena coronavirus wasiirku xanuunkaas baa laga helay waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogto ah buu qaadanayay habeen hore waxaa naloo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxijinta keligiis qaadanayo uu noqday haddana waxaa kolley waxaa muuqatay in sambabada xanuunka uu dhaawac u geystay xubintii qurbo joogta ah iyo qodobo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
wararka ka imanaya gobolka baay ayaa sheegaya in diyaarad sidday sahay gargaar ah maanta lagu rasaaseeyey deegaanka qansax dheere xilli ay halkaasi ka degaysay siday v o a ku heshay warar kala duwan diyaaradda ayay ku dhacday rasaas fudud waxaana la sheegay in diyaaraddu ay markii dambe ka soo kicitintay magaalada qansax dheere islamarkaasina ay dib ugu soo noqotay magaalada muqdisho ilaa ay hadda ma cadda sida ay wax u dhaceen mid ka mida saraakiisha maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa v o eda u sheegay in loo malaynayo in al-shabaab ay rasaasta ku fureen diyaaradda dhacdadan ayaa imaanaysa iyadoo afartii bishan diyaarad lagu soo riday magaalada bardaale ee isla gobolka baay diyaaradaasi ayaa qoraal ka soo baxay amisom lagu sheegay inay soo rideen ciidamada itoobiya ee halkaasi ku sugan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta ku hanjabay in shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee loogu sharxayo inuu mar labaad xisbiga ku matalo doorashada madaxtinimada uu ka bedeli doono magaalada uu qorshuhu ahaa in shirkaasi uu ka dhaco ee charlotte ee gobolka north carolina waa haddii buu yidhi guddoomiyaha gobolkaasi oo ah dimuquraadi uusan siinin xisbiga jamhuuriga dammaanad degdeg ah oo ah inay awoodi doonaan in kulankooda ay ku qabsadaan garoonku badeed xilli uu dalka ka jiro xaalad adag oo cudurka coronavirus ah trump ayaa boggiisa twitter-ka ku qoray inuusan guddoomiye roy kuber weli damaanad qaadin in jamhuuriyiintu ay kulankooda ku qabsan karaan xero kubadeed ku taalla magaalada charlotte bisha agost ee sannadkan waxaan ku bixinaynaa malaayiin dollar dhismaha garoonkan heerkiisu sarreeyo innaga oo aan xitaa ogeyn in guddoomiyaha dimuqraadiga ah uu u oggolaan doono xisbiga jamhuurigu inay ku kulmi karaan halkaasi ayuu qoray trump madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bens ayaa waraysi uu siiyey telefishinka fox news waxuu ku celiyey hanjabaadda trump bens ayaa sheegay in north carolina ay tahay inay dedejiso dib u furista dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi si xisbiga jamhuurigu ay kulankooda u qabsadaan charlot oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka north carolina ayaa diiwaan gelisay kiisaska ugu badan ee gobolkaasi ee uu soo ritay cudurka coronavirus iyo weliba kuwa u dhintay minyamaar ayaa u gudbisay warbixin ku saabsan u hoggaansanaanteeda ku aadan tallaabooyinka lagu ilaalinayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee rohingya tallaabadaasi oo ay soo rogtay maxkamadda ugu sarraysa qaramada midoobe laakiin faahfaahinta warbixintan ay minyamaar gudbisay ayaan weli la shaacin dalka gambiya ayaa bishii nofembar ee sanadkii hore dacwad u gudbiyey maxkamadda cadaaladda ee dunida ee i c j iyadoo ku eedaysay miyamaar xasuuq ka dhana rohingya kadib markii ay masaafuriyeen in ka badan toddoba boqol iyo soddon kun oo reer rohingya ah iyada oo la sugayo go'aanka kama dambaysta ah ee dacwaddan ayaa garsoorayaasha maxkamadda i c j waxa ay soo saareen tallaabooyin kumeel gaar ah oo ku qasbaya minyamaar inay ilaaliso caddaymo dembiyeedka ayna ka hortagto falalka la xidhiira rabshadaha maxkamadda ayaa sidoo kale ku amartay minyamaar in lixdii bilba ay mar maxkamadda warbixin siiso labadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa xukuumadda minyamaar waxay daabacaysay amaro madaxweyne oo saraakiisha dowladda ku amraya inaysan ku kicin xasuuq ama aysan burburin caddaymaha iyo sidoo kale in la joojiyo hadallada nacaybka ah ugu dambayntiina shan dal oo qaarkood si dhow ay ugu lug leeyihiin dadaalada nabad ku soo dabaalidda dalka afghanistan ayaa soo saaray qoraal wada jir ah oo ay ku bogaadinayaan xabajoojinta ciidda ee dalkaasi ka hirgashay iyagoo ugu baaqay dhinacyada afghanistan inay horey u sii wadaan dadaalada nabadeed qoraal ay si wada jira u soo saareen dalalka qatar jarmalka induneisiya norway iyo usbakistan ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in kooxaha afghanistan ay qaadaan tallaabooyin suurto gelin karaa wadaxaajoodka dhinacyada afghanistan ee lagu doonayo in xal waara looga gaaro colaadda dalka afghanistan qoraalkan ayaa daba socday kadib markii kooxda taalibaan ay ku dhawaaqday xabajoojin guud oo soconaysa saddexda maalmood ee munaasabadda ciidulfitriga taasi oo ka bilaabanaysay maalintii shalay madaxweynaha afghanistan ashraf gani ayaa kaga jawaabay baaqa taalibaan isagoo xabsiga ka soo sii daayey ilaa laba kun oo maxbuus oo ka tirsan kooxda taalibaan taalibaan ayaa muddaba dalbanaysay in xabsiga laga sii daayo ilaa shan kun oo maxaabiis ka tirsan kooxdaasi taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii ay la gashay maraykanka bishii febraayo ee sannadkan warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarad sidaysaha gargaara maanta lagu rasaaseeyay deegaanka qansax dheere xili ay degaysay sida v o edu ay ku heshay warar kala duwan diyaaradan ayaa waxaa ku dhacay rasaas fudud waxaana la sheegay in ay diyaaraddu markii dambe kasoo kacday qansax dheere islamarkaasina ay muqdisho kusoo laabatay haddaba faahfaahinta warkan haaruun macruuf ayaa waxa uu wareystay cabdirasaaq cabdi ibraahim oo ah gudoomiyaha degmada qansax dheere diyaarad oo siday alaab gargaara oo ka timid dalka muqdisho oo kusoo jeeday degmada qansax dheere ee airboortka markii u jirtay toddoba ilaa iyo shan kilomitr iyadoo jawi hoose ku duulaysa ayaa waxaa xabado xabadeeyey qoladii shabaabka marka garabka iyo waxaa hal xaba ka gaaray iyo dabada dambe laakiin waxay kusoo degtay si nabada rarkiina ay ku dejisay si nabadna way ku kacday
waa gartay maxay siday diyaaraddu
waxay siday alaabta oo ilmaha lagu nafaqeeyo oo ilmaha macaluusha haysa loogu talagalay yay siday oo gargaarah
yay u rarnayd
waxaa soo raray w f b waxaa loo soo waday qolo oo iyaga la shaqayso baatanada oo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waayahay sidee ugu suuro gashay al-shabaab inay garoonka saa ugu soo dhowaadaan
ciidamo badan ma aysan ahayn eerboodka sidiisa waxaa gacanta ku haya oo deegaanka jooga ciidamada amisom iyo kuwii dowladda galgoleedka koonfur galbeed marka qolo oo dhuumaalaysi ah ayay ahaayeen islamarkiina waaba laga daba tegay oo ciidamada ka daba tegay ilaa iyo waxaa la daba eryahay waxaa looga soo laabtay meel quranbood u dhexaysa qasca dheer iyo xabaal barbaan
marka ujeedadoodu ma waxay ahayd diyaaradda inay soo ridaan mise inay waxuun carqaladeeyaan wallaahi ujeedadooda saxda ma aha laakiin waxaa hadda noo muuqata diyaaradda inay carqalad inay ku wadeen oo kulley hadda ka hor ma ma dhicin kulley waxaan u malaynayaa inay diyaaradda ade haddaysan diyaaradda inay soo ridin aysan rabin ma ma waji diyaaradda ma ma qeegsan lahayn laakiin waxaan kaloo rabaa inaan horta dadka u caddeeyo inaysan waxba ka jirin dadka sheegaayo ciidamada etoobiya ee amisoma diyaaradda xabado ku tuuray yaanrabaa bulshada soomaaliyeed iyo inta dhegaysanaysa waqti inaan u caddeeyo barnaami barnaamijkan oo ay ahaayeen al-shabaab
waa gartay marka sidee lagu caddeeyey
dadkii dadki ciidamaha ku baxay islamarkiiba eegiiaba la eryaday oo la arkay maanta o dhan la daba joogay ma garad
waa gartay marka laakiin su-aasha isweydiinta leh waxay tahay garoonka yaa gacanta ku haya garoonka amnigiisa waxaa gacanta ku haya ciidamada amisom iyo kuwa kuweena kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa koonfurdhabe marka maxaa loo dareemi waayey inay shan kilomitir iyo toddoba kilomitir meelahaas usoo jirsadaan garoonka al-shabaab
aruna waa dadtahay hade dadka dad soomaaliya waaye oo soo maalaystay meeshana meel oo hawdii waxday ahayd marka waxay wateen mootooyin iyo waxsaas camal ay kusoo dhuunteen meelahaas soo dhawaysteen meel laga filayo ma aan ciidamadaaba kasii shisheeyey xataa
waa gartay marka arintani maxaa saameynay ku yeelanaysaa diyaaradihii gargaarka ee imanayay qansax dheere
walla waxaan rajaynaynaa aysan saameyn badan ku yeelan doonin sababtoo ah waxay la mid tahay soomaaliya meel kasta taa iyay ka dhacdaa tan oo kaleeto laakiin arrin oo hadda aan ka feejignaan doonno waaye amnigana wax badan baa laga sii bedelayaa awalba amnigay ahayd mar kastana way imaan jireen ayna ka shaqeeyaan haddana sidoo kale ay uga shaqayn doonaan insha allah hadduu aleedno kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq cabdi ibraahim oo ah guddoomiyaha degmada qansax dheere halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington
mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay inay maanta heshiis ka gaadheen colaad gacanka hadal wadatay oo dhowaana dhex martay ciidamada danab iyo weliba maleeshiya beeleed ku sugan magaalada gaalkacyo dhinaceeda koonfureed toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay iska horimaada ka dhacay ay ku dhinteen dhowr qof faahfaahinta xalka la gaadhay ayaa haddaba saara cabdi axmed ay ka waraysatay axmed maxamed cumar falagle oo ah wasiirka warfaafinta ee galmudug aad iyo aad baad u mahadsan tahay idaacadda voice of america arrintaasi waxa markay dhacday waxay dhacdo ka dhalatay qof muwaadina oo la tuhunsanaa oo ciidamada dalab ay qabteen marka ciidamo beeleedyo abaabuloon oo ku beela qofkaan la qabtay ayaa si aan ku talagal ahayn ay iskugu dhaceen ciidanka dalab ee degan magaalada gaalkacyo dhanka galmudug markay arrintaasu dhacdayna magaalada waaa waxaa joogay markaasi wafdi dowladda galmudug oo uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha cabdiwaayeel anigoo warfaafintano aan ka mid ahaa waxaa kaloo ayaguna joogay wafdi awal xamar ka yimid oo meesha joogay oo dadka deegaanka ah oo uu hogaaminaya senator cabdi xasan cawaale jenaraal gorod iyo asxaab kale oo badan oo nabadoonno iyo ay ku jiraan haweeno intuba markiiba arrintaas waa lagu baxay inkastoo geeri ka dhacday haddana waa la joojiyey intaa ka dambeeyana waxaa aad iyo aad iyo aad laiskugu hawlay in arrintaasi ay intaa ku ekaato oo laga hortago dowladda federaalka iyo kow iyo labaatanaadna iyaguna ciidamo iyo ay ku soo baxeen ilaa dhow samareeb ka yimid dowladda galmudugna waftigii waxaa kusoo biiray oo hawsha kusoo biiray wasiirka iyaga amniga axmed macalin faqiid wadahadal dheer oo aad u saacda qaatayna waxaa lagu heshiiyey maleeshiyaadkaasi hobkooda inay la wareegto dowladda galmudug wuxuuna hadda gacanta ugu jiraa dowladda galmudug oo wasiirka amnigu uu horkacayo si nabada oo is-afgarashaha ayaana arrintaas lagu soo gabagabeeyey oo xal looga gaar waa gartay marka wasiir waxaad iiga warantaa waxaad sheegtay in aad lasoo wareegteen hubka iyo maleeshiyadaasi marka ma maleeshiyadoo dhan ayaad habbeeleed ayay markii horeto ahaayeen oo hadda maamulka aad kusoo darteen oo maamulka ay ka mid noqdeen mase hubkooda laydinku soo wareejiyo hub ahaan ayaad u hesheen waxay haysteen sideed u marteen dhabaheed u marteen heshiiskan
ciidanka waxa weeyaan hubka hub beeleed oo ciidamada ku hubaysan ay yihiin beelahaas hubka iskale ayuu ahaa waana arrin weliga jirtay oo deegaankaasi khaasatan mudug aada uga jirtay oo dadka deegaanku waa hubaysan yihiin oo huba badan oo beelaysan baa jira iyo maleeshiyaadka saarna waa beelwey laakiin habkan hadda la wareegna waxa weeye maleeshiyaadka iyo hubkoodaba dowladda galmudug a iskula wareegtay anaa ay u noqonayaan saldhig u noqonayaan qorshaha haatan dowladda cusub ee axmed cabdi kaari iyo qorqoor uu madaxweynaha u yahay istiraatijiyad ay dejisay oo la rabo in ciidamo tayaysan oo daraawiishta galmuduga aada dib loo yigleelo la xoojiyo oo awal yaraa ama aan tayaysnayn marka ciidamadaas ayaa lagu biirin doonaa iyagoo la kala sooci doono oo loo eegi doono qaababka iyo hanaanka ay u qaadan karaan inay ciidan ka mid noqdaan inta markaas baahi ciidameed iyo inay booska buuxin karaan loo arko tababaraa loo furi doonaa waxaa laga ka mid noqon doonaa ciidamada galmudug hubkuna wuxuu noqon doonaa hub dowladda galmudug leedahay dadka dhalinyarada saarana waa lagu qarabayn doonaa tababaro iyo wixii ay kaloo ay istaahilaanna waa waa mudan doonaa haddii alla awoodale ogolaado
waxaad bal iga warantaa marka dad ayaa ku dhintay dhacdadan dadkii ku dhintay laftooda sidee looga xaalayaa maxaase laga yiri arrimahooda maadaama geeri ee dhacday oo gacanka hadal uu ka dhacay duleedka gaalkacyo waa run oo dad baa dhintay oo labada dhinacba ah arrinkaasuna sida dhaqanku yahay ama dee nadaamku yahay waxa weeyaan geeridaas waa xaaladda la qiimeynaya waana laga wada hadlaya intii maaragtay arrimahaas ku lugle oo ayaana ka wada hadli doonta hadday noqon lahayd ciidamada dalab iyo dowladda federaalk hadday noqon lahayd iyo dadkii eelka ahaa ee dadkaasi wax geystay ama loo geystay ay ka soo jeedeen odayaal iyo waxgarad iyo aqoon-yahanaha faraha waa lagu hayaa waana la xallin doonaa insha allahu arrintan ah in hubka iyo ciidamadu ay sidaas gacanta galmudug ugu biiraanna ayaa furo oo ah xalka inta kale waa daba taalla guul iyo barwaaqa inay ku dhamaataan aada u rajeynaynaa waana furihii wadahadalka iyo naabadaynta ciidamadan iyo nidaamkaana hadda aan kuu sheegay maamul goboleedka puntland ayaa maanta xaqiijiyey in wasiir ka tirsan maamulku uu geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban maamulka ayaa sheegay in wasiirkii deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee puntland ismaaciil diiriya gamadiid uu ku geeriyooday magaalada muqdisho wasiirka waxbarashada ee puntland cabdilaahi maxamed xasan oo ay golaha wasiirada ku wada jireen islamarkaana macallin u soo noqday wasiirka geeriyooday ayaa idaacadda v o o xaqiijiyey geeridiisa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo khadka telefoonka ee magaalada garowe kula xidhiidhay ayaa uga warramay geerida wasiirka saaka abaara markii ay ahayd tobankii iyo barkii koob iyo tobankii meelahaas baa naloo soo sheegay wasiirku muqdisho ku geeriyooday naxariistana allaha ka waraabiyo ismaaciil diriye gamadiid oo ahaa wasiirka beeraha iyo deegaanka ee dowladda iyo cimilada isbeddelka cimilada ee dowladda puntland ayaamo ka hor saddex laba saddex casho ka hor baa muqdisho loo qaaday sida wararku nagu soo gaadheen marka waa sidaa saaka oo leeyahay wasiirkii waa geeriyooday waxaan leenahay de inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun naxariista janna allah ka waraabiyo aniga oo wakiil ka ah golaha wasiirada ee dowladda puntland waxaanu ku diraynaa tacsi tiiraanya leh qoyskiisii iyo ehelkiisii iyo dhammaan shacabweynaha puntland iyo ummadda soomaaliyeedba wasiir gamaadiib oo waktigiisii maanta ay noqotay runtii aada buu u xanuunsaday haddana si waxaa la qabanqaabinayay in uu maaragtay hadday suuro gasho akhtar dibadda ah loo qaado saasaa xamar loogu qaaday marka waktigiisii baa dhammaaday wasiirku waa dhintay waktigiisii baana dhammaaday marka wasiir ma inoo xaqiijin kartaa in wasiirka uu u geeriyooday xanuunka covid sagaal iyo toban wasiirku ha positive buu ahaa halka kan markii ayaamihii ay dhacday daadadkii magaalada qardho ka dhacay ee puntland oo xukuumaddu boqolkiiba sagaashan ay u gurmatay dadkii halkaa ka gurmaday buu ahaa maadaama wasiirka deegaanka iyo beeraha ahaa xanuunku halkaas buu buu ka helay positive u ku noqday magaalada garowe baa la keenay oo muddo lagula tacaalayay oo meesha dadka xarun xanuunka corona viruska lagu daaweynayay ama lagu daryeelayay markii ugu dambeysay joogay markii horena gurigiisu karantiil ku ahaa wasiirku xanuunkaas baa laga helay waxaa dhibaysay neefsashada oo maaragtay oxygen joogto ah buu qaadanayay habeen hore waxaa naloo sheegay in uu sidii xoogaa dhaamo oo iskiis xataa mar u seexday oo sidii wax oxyginta keligiis qaadanaya uu noqday haddana waxaa kolley waxaa muuqatay in sambabada xanuunka uu dhaawac u geystay oo aanu oxygiinta si caadiya u qaadanayn in oxygiinta artificialka ah mooyaane marka wasiirku wax kale oo dee jiray kolley ma garanayno laakiin waxaanu leenahay xanuunkaas u geeriyooday allah unaxariiste
allah u naxariiste wasiirkii geeriyooday shaksi ceynkee ah ayuu ahaa
wasiir gamaandiid wuxuu ahaa wasiir aqoonyahana wuxuu ka shaqayn jiray mashruucii la oran jiray mashruuca daaqa qaranka wuxuu ahaa nin masters degree xilligaas wadanka ingiriiska kusoo qaatay markiisa horena ahaa dadkii ka baxay jaamacaddii jaamacaddii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan la foole buu ka baxay waxbarasho ayuu u tegay dalka ingiriiska oo masters degree uu kusoo qaatay deegaanka iyo daaqa qaranka deegaanka ku saabsan markii dambena mashruucii daaqa qaranka ee soomaaliyeed buu u shaqayn jiray xilligaas buu aniga macallin ii ahaa wuxuu ahaa macalinkaygii berigii dugsiga sare dhigan jiray magaalada muqdisho anigana si khaasa geeri ii taabatay bay ahayd runtii wuxuu ahaa runtii shaksi aada u qiimo badan aada u qiimo badan oo aqoonyahana oo ku habboon shaqadii hadda mudane siciid cabdullaahi deni uu u igmaray maadaama wixii uu soo bartay iyo qualificationkiisii ahaa deegaanka wasaaraddaas loo dhiibay runtii wuxuu ahaa xidig ka dhex muuqday golaha wasiirada ee puntland haddee waktigiisii baa dhammaaday qof kasta oo wanaagsan iyo shaksi kasta oo qiimo leh waktigiisunbuu dhimanayaa marka saasuu ahaa nin aada sidaa ugu qiimo badan buu ahaa dhegaystayaal kaasi waxau ahaa wasiirka waxbarashada ee puntland cabdilaahi maxamed xasan oo u warramaya waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii ilayska v o eda oo uu inoo soo jeedinayo soona diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda markii uu xanuunka korona uu dilaacay dunida oo uu meelo badan ku fiday waxa uu tijaabo u noqday awoodda iyo hannaanka caafimaad ee dalalka dunida ay ula tacaali karaan xanuun sidan u baaxad weyn oo malaayiin qof soo rita xitaa dalalkii horeu maray oo uu maraykanku ka mid yahay ayaa ilaa iyo maanta la tacaalaya oo xanuunka tabartooda adeega caafimaad uu muujiyey inaanay ku filnayn waddamada soo koraya iyo kuwa faqorada ah arrintu intaa wayba ka sii xag jirtaa oo waxaa jira baqdin laga qabo in mujtamaca waddamadaasi oo dhan uu xanuunkan jiritaankooda halis gooniya ku hayo waxaa markaa laga maarmaan noqotay in waddamadu ay kaalmo ka helaan kuwa dhaqaale ahaan ka tabarta roon ee ay saaxiibada yihiin maraykanka oo kale waxa uu u gurmaday dalal ku yaala qaaradda afrika oo uu uga yaboohay waxa uu dhaamo ee qalabka caafimaad ee xanuunkan lagula tacaalayo isbitaallo macmal ah ambalaasyo mashiinno lagu neefsado marooyinka afka lagu xirto oo ku kacaya boqolaal milyan oo dollar ayuu maraykanku dhowaan ku bixiyey gargaar uu u fidiyey dagaalka dalalka afrika ay kula jiraan xanuunka covid kaalmada ayuu maraykanka sii marsiiyey xarumahooda milatari ee ay afrika ku leeyihiin sida uu sheegay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka clegg cooper oo waraysi gaara siiyey v o eda waxa uu yidhi master clegg waxaa jira sahay caafimaad oo aan bixinay iyo sidoo kale tababaro aan siinay saaxiibadeen afrika sida gaana ruwanda senegaal iyo uganda oo ka qayb qaata howlgallada nabadeed ee caalamka waxaana si istusnay buu yidhi marka xaaladdu ay xumaato sidan oo kale oo covid uu halis ku hayo dalalkooda inaan garab istaagno oo aan tusno waddamadaasi in saaxiibka runta ahi uu yahay kan ku garab taagan marka aad u baahan tahay ee ay mushkilado ku soo wajahaan waxaana ku faraxsanahay buu yidhi inaan kaalinta koowaad kaga jirno dowladaha bixiya gargaarka bani'aadnimo dunida oo dhan master clegg waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay ahayn markii ugu horraysay ee maraykanku uu sahay uu ugu talagalay howlaha nabad ilaalinta ugu weeciyo inuu kula dagaalamo xanuun sida korona oo kale ah waxa uu yidhi sannadkii ayuu maraykanka sidan oo kale u weeciyey kaalmo la dagaalanka xanuunkii ebola ee ka dilaacay galbeedka qaaradda afrika if one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to apply flexibilities on.
Waxa uu yidhi Mr. Clegg haddii aad dib u eegto sanadkii labada kun afar iyo tobankii markii ay jirtay mushkiladii Ebola, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo wasaaradda gaashaandhigga waxay labaduba muujiyeen furfuraan iyagoo u fidiyey isbitaallo gurguura ambalaasyo agab caafimaad iyo tababaro dhammaan goobihii uu xanuunka ka dilaacay ee qaaradda afrika taasina waa waxa buu yidhi haatan nagu dhiirigeliyey inaan taageero midda la mid ah bixinno sannadkan labadakunlabaatanka lix sannadood kadib taageerada uu afartaa dal siiyey maraykanka waxa u dheer qiyaastii laba boqol iyo toddobaatan milyan oo dollar oo kaalmo korona lagula dagaalamo ah oo uu bixiyey soddon milyan oo dollar oo kaalmada ka mid a waxa uu siiyey dalka nigeria inka badan milyan oo dollar waxa uu siiyey jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo in ka badan saddex iyo labaatan milyan waxa uu siiyey ethoobiya ku dhowaad laba iyo toban milyanna waxa uu siiyey dalka sudaanta koonfureed dalka south africa oo ah meesha ugu daran ee uu xanuunka halista ku hayo afrika waxa uu maraykan ku dhowaan uu ugu deeqay ku dhowaad toddoba boqol iyo soddon kun oo marooyinka afka lagu xirto waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo face masks kuwaas oo la siiyey shaqaalaha caafimaadka ee koonfur afrika iyo kun xabo oo mashiinada bukaanada neefta siiya ah laakiin waxaay v o ed weydiisay master clark in dadaaladan uu maraykanku ku bixiyey afrika inay yihiin kuwo uu ugu talagalay nabad ilaalinta qaaradda afrika It is not in the normal space of security cooperation work. However, it, it is part of a broader long-term investment.
waxa uu yidhi ma aha iskaashi caalami ah oo dhinaca nabad ilaalinta ah laakiin waa maalgashi muddada foga oo labada dhinac ka dhexeeya marka ujeedkeennu waxa uu ahaa buu yidhi in dalalka saaxiibbada aan nahay ay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan qarannimadoodana ay ilaaliyaan marka gacanta aan fidinayno waa mid mustaqbalka fogna wada anfacaysa buu yidhi waxaanu la jeedaa marka aan eegno viruska sida argagixisada oo kale ah oo aan aqoonin xuduudda oo aan tixgelinayna halka aad dunida kaga taallo iyo awoodda aad leedahay midna waxaa kuu soo baxaysa inuu dhammaanteen halis nagu hayo marka waa lagama maarmaan inaan iscaawinno marka ay baahi sidan oo kale ah timaada buu yidhi soomaaliya oo ka mid ah dalalka awooddooda caafimaad ay liidato xanuunka covid na uu halista weyn ku hayo ayaa waxay gargaar ka heshay dalal badan oo ay saaxiiba yihiin wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo aan qadka taleefonka magaalada muqdisho kula xiriiray ayaan weydiiyey waddamada ay kaalmada ka heleen waxaa ugu horeeya dalka turkiga waxaa ka mid ah dalka china imaaraadka waxaa ka mid ah qatar talyaaniga european unionka eedaha un-ka sida w h o iyo i o m iyo unicef waxaa ka mid a dabcan i c r c iyo red crosska iyo red crescentiga bisha cas ee soomaaliya world bankiga maraykanka ka mid a hay-adeeda layidhaahdo u s aidka marka ilaahay mahaddiis saaxiibada aan leenahay oo doonaya inayna taageeraan amana garab istaagay waa waa badan yihiin runtii waana u abaalhaynaa ummadda soomaaliya waa u abaalhaysa maxaa marka maxay ka tartayba idinla tahay dagaalkii aad kula jirteen la dagaalanka covid nineteen gargaarka dibadda idinkaga yimid wax badan bay ka tartay waxay naga kaalmaysay dadaalku kaalmada waxay isugu jirtaa mid waxaa looga hortago qalabka looga hortago jirada tan mid kale waxay ka mid tahay qalabka lagu baaro iyo habka lagu baaro qaar kale waxay ka mid tahay sida lagu daaweeyo markii dadka qaarkood ay aada ugu xanuunsadaan intaasoo dhan bay gacan ka geysteen dabcan waxaas kaalmadaa dibadda oo dhami de waa kaalmo laakiin waxqabadka ugu weyn waa inuu dalka dalku la timaada iyo xukuumadda markaa dalka jirta marka runtii maamulka hadda jira soomaaliya xukuumaddu aada ayay arrintaas isugu howleen waxaa jirta kulan maalinla ah maalin kasta dhaca oo saacado badan socda oo ra-iisul wasaaruhu uu guddoomiyo oo arrintaas lagu lagu hago arrintaasi wax badan badan ayay ka tartay wasiir dal dhanoo jira iyo dad dhanoo jira basiirkooda caafimaad iyo mustaqbalkooda kuma xiraan karoo keliya gargaar maxaa laga baran karaabay kula tahay covid nineteen iyo gurmadka laga sameeyey marka xaaladan laga baxo waxaan dhammaadaan maxaa laga baran karaa maxay soomaaliya ka baran kartaa waxaa muuqata arrinta tan oo dhib dunidao dhan ku haysa inay annaga ay insha allah markay naga dhammaato ay faa'iidooyin badan keenayso ay ka mid tahay dib u habeynta iyo dibudhiska habka caafimaad ee soomaaliya taasoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay amreen in aada loogu dadaalo marka dadaal badan ayaa socdan taageerada dunidu waxay keliya oo wax ku kordhinaysaa haddaa adigu la timaadid hab iyo qaab iyo feker iyo iyo dadaal dadka soomaaliyed oo dhan u dhan yihiin dalka maraykanka oo kale ciidamaha ka jooga gobolka geeska africa dalalka africa sidoo kale galbeedka africa ciidamadoodu kaalmay bixiyeen oo ambalaasya iyo sariiraha dadka la saaray iyo qalab iyo ay kaga qayb qaateen iyagoo halkii dagaalkii argagixisada iyo nabadeyntii ayay gurmadkan qayb ka galeen ciidamada mareykanka ee soomaaliya jooga wax gargaar ahoo arintaa ku saabsan oo iska fidiyeen ma jiraan soomaaliya dalalka ama geeska africa ama west africa aad sheegaysa baysas bay dalalkaasi leeyihiin ciidamo isu dhan oo arrimaha atrise oo dhan haysta ayaa ayaa ayaa jooga annaga maraykanku uu naga kaalmeeyaa la dagaalanka argagixisada laakiin ciidamo u joogo soomaaliya arrimahan ka qaybgala ma jiraan laakiin siyaabo badan oo kaleeto maraykanku noo kaalmeeya ay ka mid tahay saan kuu sheegay u s aidka hay-adda u qaabilsan gargaarka dibadda kaalmo badan oo la dagaalanka ama ka hortaga iyo maxaa la yihahdaa covidka ayay gacan naga geys ka geysteen laakiin ma jiraan ciidamo u joogo oo xaggaas wax nooga tira
qaaradda afrika waxaa la diiwaangeliyey in ka badan kun iyo oo qof oo uu ku dhacay xanuunka covid waxaa u dhintay inta la xaqiijiyey in ka badan kun iyo saddex boqol oo qof sida ay sheegtay xarunta la socodka iyo ka hortegista xanuunka ee afrika waxaa la aaminsan yahay in hirgelinta amarada dadweynaha iyo xakamaynta bulshada ay qayb ka qaadatay in xanuunka uusan si dhaqso ah ugu faafin afrika oo dhimashadu aysan gaarin heer qayladhaana sidii la filayey laakiin waxaa cabsi ay ka jirtaa waxa uu xaalku noqon doono marka waddamada afrika ay xayiraadaha qaadaan oo isdhexgalka bulshada iyo ganacsigu uu caadi ku soo noqdo tusaale ahaan dalka jabuuti oo dhowaan qaaday xayiraadda dadweynaha waxaa kordhay dadka uu xanuunku soo ridanayo ismaaciil cusmaan faarax oo ah la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka jabuuti oo dhammaadkii toddobaadkii hore la hadlayey v o eda ayaa sidan yidhi dee tiro lagu farxi karaya maaha mid laga naxayana yay tahay maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacayaa inuu daadegada yaa la rajaynayaa hadduu alla idhaahdo markaa de allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu alla idhaahdo de inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo si ka duwan waddamada horumaray dalalka soomaaliya oo kale ah ee afrika marka laga soo tago kaalmooyinka caafimaad ee ay saaxiibadooda dibadda ka helayaan awood uma laha inay kaalmeeyaan dadkooda uu saameeyey dhaqaale ahaan xanuunka covid taasoo ku sii nagaanshiyaha guryaha iyo amarada xakamaynta xanuunka ka dhigaysa kuwa aan wakhti badan sii jiri karin doctor maxamed maxamuud bidey waa madaxa jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho waxa uu qabaa in dadku aanay guryaha ku sii nagaan karin oo ay gaajo dibadda u soo saari doonto ka dhakhtar ahaan markaan ka hadalna waxaan leenahay hala joogo guryaha hala joogo hala sugo laakiin dadkii waxa weeye inay gaajo u dhintaan iyo inay covid u dhintaan labada iskugu mid bay u tahay marka waxa weye waxay leeyihin intaan gaajo dhiman lahay annaga covid u dhimanno waad ka shaqaysanayna ordeenaa bay leeyihin oo cid celin kartaa ma jirto waayo dadkii dhibaatada dhaqaalaha xoog leh ayaa jira oo saameeyey codkaasi waxa uu ahaa doctor maxamed maxamuud bidey madaxa jaamacadda banaadir waxaa ugu dambeeyey barnaamijka ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayey anigoo ah maxamed colad xasan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey soona jeedinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa idaacaddeenna fiidnimo mar kale habeen wanaagsan goordhow waxaa inoo soo socda xubinta dooda gaaban cayaarihii iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida iyo mar kale maxamed bashiir cabdiraxmaan
wararka ka imanaya gobolka baay ayaa sheegaya in diyaarad siddeed sahay gargaar ah maanta lagu rasaaseeyey deegaanka kansax dheere xilli ay halkaasi ka degaysay sida ay v o a ku heshay warar kala duwan diyaaradda ayaa waxaa ku dhacay rasaas fudud iyadoo la sheegay in markii dambe ay ka soo kacday magaalada kansax dheere iyadoo dib ugu soo noqotay magaalada muqdisho ilaa iyo hadda ma cadda sida ay wax u dhaceen mid ka mida saraakiisha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa v o a u sheegay in loo malaynayo in kooxda al-shabaab ay rasaasta ku furtay diyaaradda dhacdadan ayaa imanaysa iyadoo afartii bishan diyaarad lagu soo riday magaalada bardaale ee isla gobolka baay diyaaraddaasi ayaa qoraal ka soo baxay amisom waxaa lagu sheegay inay soo rideen ciidamada itoobiya ee halkaasi ku sugan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta ku hanjabay in shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dib loogu sharxayo inuu mar labaad xisbiga ku matalo doorashada madaxtinimada uu ka rari doono magaalada uu qorshu ahaa inuu ka dhaco ee charlotte ee gobolka north carolina waa haddii buu yidhi gudoomiyaha gobolkaasi oo ah dimuqraadi uusan siinin xisbiga jamhuuriga damaanad ah inay shirkooda ku qabsan karaan magaaladaasi bisha agost ee sanadkan trump ayaa ku qoray boggiisa twitter-ka in gudoomiye roy cuber uusan wax damaanad qaad ah weli siinin xisbiga jamhuuriga in kulankoodaasi ay ku qabsan karaan magaalada charlotte dalka miyamar ayaa gudbiyey warbixin ku saabsan hoggaansanaanteeda ku aadan tallaabooyinka lagu ilaalinayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee rohingya tallaabadaasi oo ay soo rogtay maxkamadda cadliga dunida ee qaramada midoobe laakiin faahfaahinta warbixintan ayaan weli la shaacin dalka gambiya ayaa bishii nofembar ee sanadkii hore dacwad u gudbiyey maxkamadda cadaaladda ee i c j iyadoo ku eedeysay miyamar xasuuq ka dhanan rohingya kadib markii ay masaafuriyeen in ka badan toddoba boqol iyo soddon kun oo reer rohingya ah ugu dambayntiina shan dal oo qaarkood ay si dhow ugu lug leeyihiin dadaalada nabad kusoo dabaalidda afghanistan ayaa soo saaray qoraal wada jir ah oo ay ku bogaadinayaan xabajoojinta ciidda ee dalkaasi iyagoo ugu baaqay dhinacyada afghanistan inay horey u sii wadaan dadaalada nabadeed qoraal ay si wada jira u soo saareen qatar jarmalka induneisiya norway iyo usbakistan ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in kooxaha afghanistan ay qaadaan tallaabooyin suurtogelin kara wadaxaajoodka dhinacyada afghanistan si loo soo afjaro colaadda dalkaasi madaxweynaha afghanistan ayaa isagoo ka jawaabaya baaqa taalibaan ee xabajoojinta wuxuu xabsiga ka sii daayey ilaa laba kun oo maxbuus oo ka tirsan kooxda taalibaan
waa hagaag haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waatan wariyaha v o e da seenaba buukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi daniye madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan axmed karaash kaa oo soo shaacbaxay kadib markii madaxweyne ku-xigeenka uu ka hor yimid magacaabista xilal isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenno cusub iyo taliyaal ciidan oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha puntland haddaba maxaa sababay in muddo sanad gudihiisa uu khilaafka madaxda puntland soo noqnoqdo waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya daahir cabdulaahi cumar iyo maxamed cabdi yuusuf labaduba waxay ka mid yihiin dhalinta aqoon-yahanada ee kasoo jeeda deegaanada puntland waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey daahir cabdulaahi cumar horta khilaafka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland u dhexeeya mid hadda bilowday maaha sida aan anagu xogta aan ku hayno waa markii labaad uu soo laabto markii ugu horeysay khilaaf saa usii buuran ma ahayn waa la xaliyey laakiinse hadda dibbuu kasoo cusboonaaday waxaana muuqata madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inay isku hayaan siyaasadda ha isku hayeen siyaasadda midda sii raacdana waxa weeye waa awoodda la ysku hayaa madaxweyne ku-xigeenkii wuxuu rabaa awoodda madaxweynahoo kale inuu helo madaxweynihiina wuxuu aaminsan yahay odagii dalka u sarreeyey inuu asaguu yahay madaxweynena uu yahay midda hadda taagan waxa weeye dikraatooyin uu magacaabay xilal uu ku magacaabayo madaxweynuhu baa waxaa ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka laakiinse sida aniga hadda ii muuqata khilaafkan waxaa ku jira arrimo kale waxaana muuqata in si kale looga faa'iidaysanayo maxamed cabdi yuusuf de sida cad kole dhowr jeer horena way soo noqnoqotay khilaafkan waa khilaaf dastuuri ah iyo dadkiiyo madaxda aan kala aqoon shaqadooda job descriptionka dastuurka aan qeexayn awoodaha ay kala leeyihin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku iyo arrin kale oo ah xagga soomaali la xidhiidha ilaa heer federaal maadaama inta badan dadka gobollada sooli sanaaga ka soo jeeda ee xagga soomaali weyn iyo arrimaheeda madaxda puntland badanaa hogaanka u qabataana ay noqdaan madax baryahan dambe kasii fogaanaya xagga dowladda dhexe iyo siyaasadeeda oo arrimahaasaas waxaa keenaan isku dhacaa inta badan soo noqnoqday midda hadda taagan sidaynu ogeyn waa arrin soo shaacbacday markii ugu dambeysay madaxweynuhu uu taliyaal iyo wasiiro magacaabay isagoo aan wax ogolaanshaa ka haysan xagga madaxweyne ku-xigeenka iyo talooyin ka siin arrintan waa arrin soo jiitatay waxayna salka ku haysaa saan xoogaal ku ahay maadaama deegaanka ka soo jeedo dadka deegaanka oaan is aqbalsanayn siyaasada oon runta laga sheegin xaqiiqda meesha ka jirta oo dadku inay dad bawer sheerin oo midoobay ay yihiin laisku tixgeliyo qof waliba booska uu fadhiyo bay salka ku haysa akhir waxaa anu ognahay gudoomiye kuxigeen gudoomiyihii baarlamaanka sida xilka looga qaaday iyadoo anu ognahay madaxweynuhu hogaanka leeyahay go-aanka madambayska uu leeyahay haddana madaxweyne ku-xigeenka iyo awoodda gudoomiyaha baarlamaanka waa khasab bay ku tahay inuu la tasha siiyo si is ogol loo helo oo dadku ay horey ugu socdaan oon khilaafka looga gudbo sida maxamed uu ku doodayo daahir ma ahayd in madaxweynaha uu la tashi kala sameeyo madaxweyne ku-xigeenkiisa xilalka uu magacaabayo si wax la isku waafaqsan yahay ay meesha kaga soo baxaan saynab maxamed fikirkiisa anuu fikir ka duwan baan qabaa dastuurka puntland baa awoodaha badankooda siinaya madaxweynaha madaxweynuhu asagoo la tashanaya inuu wax magacaabo ama xilal uu soo magacaabo kabacdina asagu uu ku dhawaaqo weeye laakiinse madaxweynuhu awooda asagaa iskale puntlandna weligeed waxay kusoo caanamaashay waa la tashi iyo isimo madaxweyne ku-xigeenku maalinkii lagu dhawaaqay ilaa hadda khilaafku waa ku jira mid baxayana hadda uma eka madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku sida hadda lagu kala hanto inay laba xisbi kasoo kala jeedaan baa muuqata madaxweynuhuna xisbibuu kasoo jeedaa oo hadda talada puntland haya madaxweyne ku-xigeenkuna wuxuu kasoo jeedaa xisbigii hore oo doorashada looga guulaystay siyaas ahaan isma keenayaan marka madaxweynuhu waxaa la rabaa inuu keensado nin siyaasadiisa la jaan qaadi kara waa kale fikir duwan yihiin midan kale oo ah walaalkay uu leeyahay dadka goboladaas ka soo jeeda yani xagga soomaali weyn bay usoo janjeeraan shanta goboloo puntland soomaalinimada waa rabtaa waa la wada doodayaa aniga waxay ii muuqataa arrimo puntland ka baxsan weligeed puntland khilaaf waa dhici jiray waana la xallin jiray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana waa wada shaqayn jireen arrimo kale oo siyaasadeed oo la rabo in puntland barashar lagu saaro maadaama madaxweynaha iyo dowladda dhexe khilaaf ka dhexeeyo waa ogeed gudoomiyihii baarlamaanka khilaaf baa yimid xagga dowladda asagoo usoo janjeera khilaafkii meeshu wada garanayna kanna kii markii la soo awday wadadii oo kale weeye madaxweyne ku-xigeenku ina madaxweynuhu uu ka sareeya buusan aaminsanayn dikreetu madaxweynuhu soo saaray madaxweyne ku-xigeenku saxaafadu ka hadlay ma yeelaya biyo halkaa waxay kaaga muuqata inay awoodaada oo kale baan leeyahay inay tahay dee laba ninoo isku awoodoo wada simanna dal ma wada maamuli karaan maxamed waad maqlaysaa daahir waxa uu qabaa in khilaafka taagan ay dhinacyo kale oo siyaasadeed ay ku lug leeyihiin madaxweyne ku-xigeenkana uu hormuud u yahay taas way caddahay inuusan hadda khilaaf bannaanka uga yimi uusan jirin iyo cid gacmo kale inaysan jirin laakiin anugu maadaama deegaanka kasoo jiro xoogaa la-anuu ahay siyaasadda deegaanka waxaa jira siyaasiyiin badanoo markay xilal ka hayaan oo hal dhinac u janjeera oo markii qofku ka fikar duwanaado dadka ku dhufta shaabadda qarandumisnimada iyo soomaali weyn buu kasoo jeeda oo wax dadka dhiiggiisa lagu xalaalaysto oo wax badan soo jiray si gudoomiyihii hore baarlamankan xilka looga qaaday haddana aynu ognahay madaxweyne ku-xigeenka in layidhi la rabo booskiisa in qof kale oo yesmaana la keensado taasuna wax shaqaynaya ma dadku awooda in laisixtiraamo oo laistixgeliyo sida maadaama dadku yahay dad is ogola oo wada lahaansho meesha ku jiro oo baawer sheelin lagu fadhiyo in laisixtiraamo anigoo hadda wuxuu ugu dambeeyey khilaafka uu ka bilaabmay madaxweyne ku-xigeenka bannaanka usoo sobaxay hadalka ugu dambeeyey tikrortada uu ka horyimi aysan ahayn wax ay daciif oo madaxweyne ku-xigeenka liftan ku dhaliilay ay ahayd oo wax ka weyn oo inuu dadka la wadaaga ahayd markii su-aal laga weydiiyey yuri taliya lagu bedelay iyo wasiiro lagu bedelay ahayd inuu si ishuhe caalamiga uu ka hadlayahay khataraa jiro maadaama transaction stated la asaas ma jirto gobolladeedii gacanta laguma wada hayo qof kastoo kambeynka galaa wuxuu ka baxa bartaasu ku haraa marka laga soo gudbo kambeynka waxaasoo dhan inuu ka hadlay ahayd isagoo weliba maadaama gobollada kasoo jeeda madaxweyne ku-xigeenku waxay ahayd inuu prioritiga siiyo uu yidhaahdo heshiiska puntland iyo jiritaankeedu calama su-aal baa saaran inta laga jawaabayo cabashooyinka jira sidaaynu ognahay khilaafkan uu soo noqday wuxuu ka bilaabay gudoomiyihii baarlamaanka oo si qaabdan xilka looga qaaday iyadoo aan cidino raaligelin ka bixin qaladkan madaxweynaha ayaa la saarayey haddana madaxweynaha baa awood maroorsii wada madaxweynuhu xaqiiqda marka laga hadlo waa hogaanka dalka ugu sarreeya awoodda wadankuna asagay hoos timaadaa wixii beri ka maalin dhaliil iyo wanaag ka yimaada ama waxqabad la'aan ama fashilna madaxweynaha beri ka maalin ugula xisaabtamaya madaxweyne ku-xigeenka lasoo hadalqaadimaya gudoomiyaha baarlamaanka lasoo hadalqaadimaya madaxweynuhu marka asagoo ay mas-uuliyaddaa saaran tahay qofkii ay hawshiisu ay ka socon weydo inuu horta ka takhalluso waa ku qasban yahay sidaynu ka warqabnana xukuumadihii hore gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen isku xukuumad ka tirsan oo labada kale ay halnin mucaaradaan kama dhici jirin puntland ka sanay jirto waa wax uguba waxaa marka muuqata madaxweynuhu inuu waxqabad rabo puntland midaysan uu rabo laakiinse labada sidii gudoomiyahoo kale madaxweyne ku-xigeenku uusan yeelin lixdan iyo lix xildhibaanba wax doorato qof loo xildhiya male beeshiisayna kasoo jeedaan kuwa ugu badan hadduu asagu isdooranayo asagaa la raba in la doorto marka waxaan aaminsanahay khilaafkan sidii kale oo lagu xalinahayo madaxweynuhu inuu xal keeno baarlamaanka arrintan kula laabto madaxweyne ku-xigeenkana wadda loo jeexo waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf dastuurka puntland hadduu dee aqoonu leeyahay dastuurka qodobka sideed tanaad wuxuu dhigayaa inuu madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku wax tallaabo kasta uu qaaday madaxweyne ku-xigeenka uu tala iyo oggolaasho ka haysto oo uu ogeysiis siiyo ama kala tashado taasuna inaysan muuqan baagtisu madaxweyne ku-xigeenkuba caddeeyey aniguna maadaama deegaanka waxoogaal u ahay arrintu way ka weyntaa sidan madaxweyne ku-xigeenka waxyaalaha laga raacay waxaa ka mid a war aynu soomaali laga labaatan sana kuma jiri karno aynu muran iyo sajiid federaalisanka puntland bay horboodisay aynu ku khasbanaano aynu dhinacana ka raacno hay-adaha dhaqaalaha ku bixiya puntland ma soo dhaafo garoowe boosaaso iyo waqooyiga gaalkacay baa leeyaha muwaadiniinta puntland ee xaqa u leh baa degan xuduudahana laamigana kama degtaan horumarka puntland haye daahir cabdulaahi cumar saaxiibkee horta wuxuu aaminsan yahay fikir khaldan maxamed iyo anigu laba ninoo reer puntland ka soo jeeda baana dhaqaalaha puntland ugu badan ama dakhliga ugu badan gobolka isagu kasoo jeeda buu ku baxaa midda kale puntland soomaalinimada maanta waxa soomaaliya ku naaloonaysa ayadaa keentay wiilasheedii baa ku maqan waa hooyadii federaalka soomaalinima baa puntland horta ka hortima ama soomaalinima hortaagan tahay fikir saliima maaha meesha hadda uu maxamed uu kaleeyahay puntland dowladii dhexab ee wax kasta ku haysataa de aniga ilama eka war waxaan dowladda dhexe iyo puntland midba waxbuu si ula muuqdaa taasna waa waxa la toosin kara laakiin puntland federaalka iyo soomaalinimada wanaag maahane meeshii ay keentay inay kasii waday diyaar u tahay cid ku dulmanna ma jirto qabiil awood mareersi sameeyena ma jirto lixdan iyo lix xildhibaan baa doorata ninkay doortaan baana ka madaxweynaa puntland deegaanada soomaaliya waxay kaga duwanayd inay ka nabad gashay khilaafyadii ragaadiyey guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira hadda khilaafkan taagan dad badan baa cabsi ka qaba inuu saameyn ku yeesha amaba ay la mid noqdaan kuwii kale ka horeeyay xalka maxaad u aragtaa si puntland ay horey ugu socoto khilaafka labada dhinac u dhexeeyana xal looga gaaro maxamed cabdi yuusuf walaahi xalka waxaan u arkaa in dastuurka sharciga puntland iyo asaaskeeda sagaashan sideedii lagu asaasay oo ku dhisnaa qabayle isu yimi oo burburkii iyo ka dhacay ummadda gobollada kale ee soomaaliya ay ka badbaanday oo tala wadaag iyo isu tanaasul ay ku dhisnayd fakarka iyo kala duwanaanshuhuna waa wax xalka keenay maaha wax lagu burburo laakiin dhaqan ku cusub baa puntland kusoo kordhay gudoomiya baarlamaanka in ogeyn fakar soo jeediyey oo puntland sida wax laga bedelo ixtisaabta xukuumadda markuu ugu yeedhay la yidhi ha laga saaro hadduusan qof adeega uusan noqonin mushaarkiisa qaata ku eg taasuna kuma dhismaan haddaan si degdega waxgaradka iyo dhaqanku aysan puntland ugu kicin oo midnimadeedii loo socelin waxaa ii muuqata in puntland gaadhayso heer aan kasoo kabasho lahayn waxaad arkaysaa guddoomiyayaasha gobollada oo lagu leynayo caasimada dhexdeeda duhur cad aan cid isweydiinaysay cid xilka looga qaaday cid loo ciqaabay midna aysan jirin mas-uuliyadda cidqaadaysana aysan jirin oo federaalka baynu aragnay khilaafka ay puntland ay had iyo jeer ka tabanayso oo asaaskeedu iyadu ay saldhig u tahay si aan ognahay xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa doodaygala qaybgalay maxamed cabdi yuusuf iyo daahir cabdulaahi cumar oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada ee kasoo jeeda deegaanada puntland hase ahaatee hadda ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid seenab abuukar ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysay haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii qurba uu inoo hayo waryahayaga xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno sida soomaalida qurbi joogta ay u ciideen gaar ahaan kuwa magaalooyinka ay ku nool yihiin ku jira bandow ama xaalad degdega guud ahaan muslimiinta ku nool caalamka ayaa sabtidii iyo axaddii shalay ahayd u dabaaldegay munaasabadda ciidulfitriga kadib markii ay soomeen bisha barakaysan ee ramadaan dalal ay soomaaliya ka mid tahay waxay dadkooda fursad u heleen inay tukadaan salaada ciidda islamarkaana ay waqti la qaataan eheladooda iyo asxaabtooda balse qurba joog badan ayaanan helin fursadaas oo waxaanay xitaa ku dhiiran inay soo booqdaan eheladooda la degan isla magaalada cabsi laga qabo xanuunka covid sagaaliyo toban dartiis oo ay usii dheer tahay amarada dowladaha dalalka ay degan yihiin soomaalida degan gobolka ontario ee dalkan kanada ayaa ka mid a kuwaasi ayaan cumar waxa ay barnaamijka qurbi uga warantay sida covid sagaal iyo toban uu u saameeyey farxadda ciidda ciidulfitri oo kusoo aaday coronavirus waxay ahayd iid aad iyo aad u saameysay qurba joogtada heer waxaan gaarnay masaajid mala tegi karo ma lagu tukan karo familka meelay aadi karaan mala gurigooday ku tukanayiin cunto xataa restaurant muu aadi kartid oo ma kasoo cuni kartid maqaayado markii maqaayadaha dhan waa xiran yihiin hadday furan yihiinna waa kaasoo qaadan kartaa laakiin gurigaaga lasoo aadi kartaa kuma cuni kartid meeshaas waxaa kaloo uga sii daran oo aad iyo aad uu u saameeyay xataa dadka dariska ah dadkaa la degan tahay ballinkaaga dadkaa la degan tahay guryaha kuu dhow ma u tegi kartid xataa mala cunteyn kartid xataa mala joogi kartid oo waqti mala qaadan kartid oo sababtoo waxa keenayan waxay tahay inaan lasu ogolan in laisku tago run ahaantii markay iida timaado waa waqti keliya oo dadka walaalaha arki jirtay cunto isla cuni jirteen hadiyooyin isa siin jirteen isku dhegi jirteen oo maaragtay aad iyo aad isugu hagarbixi jirteen iyo faraxna uu jiro islamarkaana loo sameyn jiro meel caruurta ay ku iidaan oo gaar ahaan waqtigooda ay ku dhammaystirtaan hooyooyinkana ay fariistaan ay wax ku cunaan abooyinkana waqtigooda ay ku qaataan marka wixii oo dhan sanadkan ma aanan helin iidaan iid waxay ahayd aad iyo aad iyo aad qurba joogta haddaanahay noo saameysay hodo samatar ayaa ayaan la qabtaa in covid sagaaliyo toban uu kala irdeeyey qoysaska gaar ahaan xilliga farxadda ciidda oo ay ahayd wakhtiga ay inta badan qoysasku firaaqo yihiin sanadkii hore haddii la eego taraawiixda waa lasoo tukan jiray salaada ciid waa la wada bixi jiray reerku way isku tegi jireen faamiligu wuxuu isku iman jiray iyagoo badan malaa labaatan iyo soddon iyo makhaayadaha la tegi jiray waa lasoo sheekeysan jiray waxbaa la cuni jiray hadda wixii ma jiraan marka annaga alxamdulilah haddaan reer kanada nahay waxaa nagu jirtaa wax la yiraahdo rajo rajadii baan ku soconnaa inay wax isbedel dhici doona in the future haddii ilaaha yiraahdo dhallinyarada inta badan fursad ayay u tahay maalmaha ciidda gaar ahaan kuwooda inta badan ku mashquulsan shaqooyinka iyo waxbarashada waxayna sameeyaan inay u damaashaad tagaan meelo ay horey usii qorshaysteen balse taasi ciidan ma dhicin sida nadiir yarow uu u sheegay barnaamijka qurbe xuseenow cudurka covid nteen ama coronavirus qobo sida u yaqaano saameyn weyn buu ku yeeshay farxadda iyo damaashaadka ciidda waxaa adkaatay in la muujiyo shacaa'irta islaamka oo badanaa ummadda muslimiinta farxad iyo marxabeyn badan ay ka heli jireen sida in isku meel lagu tukado in isku meel wax lagu wad cuno ama in bannaanka loo baxo oo tamashleyn meelaha qaar dalxiiska loo aado ama meelahan lagu nasto waxaa runtii nagu adkaatay inaan asxaab badan ishelno aan waqti wada qaadano sidaa darteed salaad inay ciid tahay un iska sheega maahane maanan dareemin inay ciid tahay gurigaa ku tukanay isla haddana gurigii baan joognaa maadaama waaxda caafimaadka ay ku talinayso inaysan badana dadka isku soo dhowaanin dad badanna aysan meel iskugu imaanin ma ahan soomaalida ama muslimiinta ku nool gobolka ontario oo keliya kuwa covid sagaal iyo toban uu carqaladeeyey farxadda ciidda balse sidoo kale waxaa jira dalal kale sida hindiya oo kale magaalada haydarabad ee dalka hindiya waxaa ku nool soomaali u badan arday ciidaha waa xiliyada ay waqti isu helaan ardayda maadaama inta kale ay ku mashquulsan yihiin waxbarashada bilo daahir maxamed oo aan qadka taleefonka kula xiriiray ayaan weydiiyey saameynta covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay dabaaldega ciidda waxaan ku sugannahay dalka hindiya magaalada hetherbad magaalada hetherbad waa magaalo weyn waa magaalo soomaalida inta badan ay joogto ay u yimaadaan waxbarasho arday badan ayaa ku sugan oo ku nool waxaa kaloo jira dad caafimaad u yimaada waa magaalada ugu badan ee dadka soomaalida caafimaadku u yimaadaan magaalada bandow ayaa saaran isku socod ma jiro ciiddii saameyn weyn ayuu ku yeeshay covid dadku guryahooda ayay ku sugan yihiin waxaana ogsoonaataa waa marka ardayda soomaalida waa marka keliya ay is arkaan waa xiliyada ciidaha haddana tii ayaa waxaad moodaa inay halkaa ka baxday oo dhallinyaradii waxbarashada halkan u joogto waa marka keliya la arko haddaba haddii dadkaanay isbooqan karin oo aysan wada qaadan karin farxadda ciidda sidee bay ku muujiyeen dabaaldegga ciidda waatan mar kale hooda samatar wax badan baa isbedelay covid sagaaliyo toban uuna saameeyey waxay noqotay inaan guryaheena joogno oo salaadii ciidda aan tukanno anagoo guryaheena joogna sawiro la iska qaado reerka guriga wada jooga sawiro iska qaadaan sidii maxay sanadkii hore loo labisto laakiin aan la bixin haddii la baxayana banaankuun la yaro istaago sawiro la iska qaado la yaro farxo wax la yaro cuno quraacdii iyo qadadii iyo cashadii la wada wadaago bilo daahir maxamed oo jooga hindiya ayaa la qabahooda in qoysasku ay farxadda ciidda ku dhex muujiyeen guryahooda maadaama aysan haysan bedel kale walaal haddii aan kuu sheego dadka qaabka ay u muujinayaan ciidda ayagoo familo ah ayay guryahooda ku ciidayaan wax soo baxaya ma jiraan magaaladu waa bandow guryahooda ayay fadhiyaan dadku halkaas ayayna ciiddoodii iyo mashxaladoodii ku sameynayaan marka waa waan waxaan la arag covid nineteen wuxuu kala yareeyay dadka is-aragoodii iyo dabaaldegoodii haddana alxamdulilah dadku guryahooda ayay ku ciidayaan ku dabaaldegayaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay sida soomaalida qurbi joogta ay u ciideen gaar ahaan kuwa magaalooyinka ay ku nool yihiin ka jira bandow ama xaalad degdega intaan mar kale kulmi doonno oo anigoo xuseen nuur xaaji ah oo idin rajaynaya caafimaadsan
halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington haatanna ku soo dhowaada heeskan dabacsan
dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo aniga wax cabdixakiin maxamuud sharwac tan iyo tanu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
socodka dheeriyo surmaka ilaasha